habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ooda kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbacaha bisha mey ee sanadka labada kun iyo kow iyo labaatankana waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somalicom saacadduna haatan dhegaystayaal afrikada bari waa toddobadii fiidnimo waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadeena fiidnimona waxaa ka mida roobabka da-ay puntland oo dhaawacay buundo muhim ah hadda waxaa lagu guda jiraa tii weynayd oo baabuurtii oo dhan waa weynaan ay mari lahayd dhararka waddadan aan lixinayno waxaan ku qiyaasnay ilaa iyo shan boqol oo mitir laga bilaabo meesha hadda taagannahay ilaa iyo meesha kaleto laga bixi doono waxaanu ku dadaalaynaa haddii ilaahay xaggiisa roobna uu daaya waxaan ku dadaalaynaa inaan caawa midnight waddadaasu ay furanto oo baabuurta badankooda ay gudbaan haddii alla yidhaahdo waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan barakaca dhowaan ay sababtay xiisadii ka taagneed muqdisho gabdhahaas oo dul faladaan ku jira caruurtoodii meelay uga shaqosadaan aan haysanin barakacay dhibaataysan kuwii hore oo barakacsanaa iyaga laftigooda ay maaragtay ku kordheen waxaan qabaa in dawladda ay arrintaa maaragtay u istaagto oo gabdhaha loo ololeeyo oo qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda toddobada daliiqaniga kuwa dimuqraadiyadda ayaa dareenkooda ku jeediyey ahmiyadda weyn ee dunida oo hayso tallaalka xanuunka koronafirus isbeddelka cimilada iyo weliba waxbarashada gabdhaha xilli ay arbacadan maanta magaalada london ku leeyihiin wadaxaajoodyo dalka britain oo ah waddanka martigelinaya wadaxaajoodyadan heerka wasiira ayaa xogaya arrimaha dibadda maraykanka antony blinken uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain boris johnson oo xafiiskiisii uu hoosta ka xariiqay muhiimadda in dunidu ay hesho tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban salaasadii shalay ayaa kulamada ay yeesheen kooxdani ay diiradda ku saareen dalka shiinaha xubno ka socda dowladaha xubnaha ka ah ururka ganacsiga adduunka ayaa soo gebagabaynaya laba maalmood oo wadaxaajoodyo ah oo ay ku lahaayeen magaalada jenefa iyagoo arbacada maantana diiradda saaray dhaafitaanka xuquuqda lahaanshiyaha tallaalka cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban safiirra ka socda boqol iyo afar iyo lixdanka dowladood ee xubnaha ka ah ururkan oo magaciisa loo soo gaabiyo w t o ayaa ka doodaya soo jeedina markii ugu horraysay ay soo gudbiyeen dalalka koonfur afrika iyo indiya bishii oktoobar oo ahayd in si kumeel gaadha loo qaado xuquuqda ay leeyihiin shirkadaha daawooyinka soo saara amaba farsameeya tallaalka hase yeeshee shirkadaha sameeya daawooyinka ayaa ku dooday haddii xuquuqdaasi la qaado ay dhaawici karto hal abuurka amaba curinta mustaqbalka islamarkaana ay horseedi doonto in aan si degdega loo soo saarin tallaalka xanuunka koronafirus tobannaan qof oo ka shaqeeya bulshada rayidka iyo madax hore oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaarihii hore dalka britain gordon brown iyo hogaamiyihii hore sofiyeetka mikhail garbajof ayaa ku booriyey madaxweynaha maraykanka joe biden inuu taageero qorshahan meesha lagaga saarayo xuquuqdan halka in ka badan boqol xubnood oo ka mid ah aqalka wakiilada ee uu dimuqraadigu hogaamiyo ay saxeexeen warqada u direen madaxweyne biden taasi oo ay ku boorinayaan inuu taageero soo jeedinta biden ayaa sheegay inaanu wax go'aana ka gaadhin arrintan hase yeeshee waxaa soo jeedintan ay tahay in ay isla gartaan boqol iyo afar iyo lixdanka dowladood ee xubnaha ka ah ururkan w t o bakistan ayaa sheegtay in maleeshiya arbacadan maanta ka soo weerartay xadka afghanistan ay dileen ugu yaraan afar ka mid ah askarta sida milatariga u tababaran islamarkaana ay dhaawaceen lix kale milatariga ayaa sheegay in ciidamadani ay u socdeen inay tagaan xayndaaba ku yaala xadka gaar ahaan koonfurta suhoob oo ka tirsan gobolka baluchistan markii ay jidgooyada ku sameeyeen islamarkaana ay rasaasta ooda kaga qaadeen waxay ugu yeedheen argagixiso dhinaca afghanistan ka timi milatarigu ma aanu bixin faahfaahin intaasi dheer sidoo kalena ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka maleeshiya ayaa hadda ka hor soo weerartay koox dhismo ka shaqaynaysay tan iyo markii bakistaan ay bilowday bartamihii sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban inay xayndaab ku xidho laba kun iyo lix boqol oo kilomitir oo ah qayb weyn oo ka mid ah xadka ay la wadaagaan dalka afghanistan ugu dambayntiina madaxweynaha israa'el ee reven revlin ayaa sheegay inuu xisbiyada ku jira aqalka kiniisadka loo yaqaano arbacada maanta uu kala xidhiidri doono hannaankii loo soo dhisi lahaa xukuumad xilli wakhtigu uu dhacayo muddo siddeed iyo labaatan maalmooda islamarkaana ra-iisul wasaare benjamin netanyahu uu awoodi waaye in isbahaysi sameeyo guuldarrada netanyahu ayaa hannaankan u gacan gelisay revlin oo la filaya inuu maalmaha soo socda mid ka mid a kuwa ka soo horjeeda netanyahu uu siiyo fursada inuu ku soo dhiso xukuumad waxaana ah xubnaha baritanka ugu jira ka mid a yarid labid oo xisbigiisa dhexdhexaadka ah uu ku soo xigay doorashooyinkii bishii march dhacay xisbiga netanyahu ee garabka midiga loo yaqaana likood iyo weliba naftali benet oo madax u ah kooxdiimeed kooban islamarkaana ah xisbiga waddaniga ee loo yaqaano yamiina dhegaystayaal warkii duniduna waa naga intaas
mahadsanid cabdixakiim maxamuud shirwax ayuu ahaa oo noo akhrinaya warkii dunida habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o e washington ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta kulan la yeeshay xubnaha beesha caalamka waxaana uu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii loo taageeri lahaa dhaqaale iyo farsamo ahaanba doorasho ka dhacda soomaaliya ibraahim xasan daandure ayaa warbixintan inoo haya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ka go-an tahay inay soo dhisto ciidamo khaas ah oo fuliya amniga doorashada kuwaasi oo loo wada dhan yahay dhexdhexaadna ah hadalkan ayaa ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay xilli kulan uu la lahaa xubnaha beesha caalamka oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ciidankaasi ay ku shaqayn doonaan xayndaabka sharci kadib marka wada tashi lala sameeyo dhammaan saamilayda siyaasadda wuxuu sheegay ra-iisul wasaaraha in kadib markii uu wadatashi la sameeyey maamul goboleedyada uu diyaar u yahay inuu dalka ka hirgeliyo doorasho asalkeedu yahay heshiiskii toddoba iyo tobankii sebtembar waxaana uu sheegay in caqabada keliya ee hortaagan doorashada ay tahay dhammaystirka heshiiskii toddoba iyo tobanka sebtembar iyadoo loo sii marayo talooyinkii shirkii baydhabo ra-iisul wasaaraha waxa uu ugu baaqay qaramada midoobay iyo xubnaha kale ee beesha caalamka inay bilaabaan qorshayaasha ku saabsan taageerida dhinaca tasiilaadka farsamada iyo dhaqaale ee loo fidinayo hanaanka hirgelinta doorashada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaantanna waxa uu u sheegay baarlamanka inuu qabanqaabada iyo amniga doorashada uu xil saaray ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ayaa hadlay kowdii bishan mey maalintaasi oo aqalka hoose ee baarlamanka uu ka laabtay go-aankii muddo kordhinta ee uu u sameeyey xukuumadda fulinta iyo baarlamanka baarlamanka ayaa laba iyo tobankii bishii hore waxaa uu ansixiyey qaraarka laysku khilaafay ee ku saabsan muddo kordhinta kaasi oo ay kasoo horjeesteen inta badan beesha caalamka mucaaradka iyo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland bulankii ka dhashay muddo kordhintaasi ayaa markii dambeeto waxauu horseeday isku hor imaadyo ka dhaca magaalada muqdisho oo dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda oo qaarkood ay taabacsan yihiin dowladda federaalka kuwo kalena mucaaradka shan iyo labaatankii bishii abril ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa ugu baaqay ciidanka inay xeryahooda dib ay ugu laabtaan waxaana uu magacaabay guddi farsamo oo ka kooban laba iyo toban xubnood oo ka shaqayn doona xalka gaarista qalalaasihii ka dhacay magaalada qaramada midoobay ayaa sheegtay in qalalaasahaas uu keenay in magaalada ay ka barakacaan inta u dhexaysa lixdan kun ilaa iyo boqol kun oo qof madaxda soomaalida ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay ka xun yihiin barakacaasi cusub ee magaalada ka dhacay mahadsaned ibraahim xasan daandure oo warbixintaasi nala socodsiinayay
waxaa maanta lagu dahafuray caasimadda magaalada jigjiga warshad ogsijiinka neefsashada soo saarta oo maalintiiba soo saari doonta laba boqol oo haamaha ogsijiinka ah islamarkaasina noqonaysa tii ugu horreysay oo laga yegleelo deegaanka soomaalida xilligan uu deegaanku saameeyey cudurka covid sagaaliyo toban maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixinta noo soo diray munaasabadan oo ahayd daahfurka xarunta cusub ee oksijiinta deegaanka uu yeelanayo ayaa waxaa kasoo qaybgelay mas-uuliyiinta dowladdegaanka soomaalida iyo mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka madaxweynaha dowladdegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo xafladani ka hadlay ayaa sheegay in warshadani ay dabooli doonto baahidii ballaadhneyd ee loo qabay oksijiinta si markaasi wax looga qabto dadaalada loogu jiro ka hortagga cudurka coronavirus sidoo kale madaxweyne mustafa ayaa ugu baaqay bulshada deegaanka inay qaataan awaamiirta lagaga hortegayo caabuqa coronavirus wax soo saarka ay samaynayso warshadani ay tahay laba boqoloo silindar inay samaynayso maalinkiiba taa oo macnaheedu uu yahay haddii laga saaro dhibaatada ballaaran ee caabuqa uu keenay waxay si buuxda u kafargarayn lahayd dhammaan baahiyaha loo qabo isbitaalladu ay u qabaan oksijiin oksijiinta waxaa loo adeegsadaa ama looga baahan yahay maho keliya arrintan la xidhiidha caabuqa laakiin xanuunno fara badan oo ofwareenka iyo arrimo kaleba ay ku jiraan ayaa looga baahan yahay marka waa daruuri oksijiintu marka laga hadlayo xarumaha caafimaadka laakiin xilligan hadda aan taagannahay wax soo saarka ay bilaabayso waxaan rajaynaynaa in isna wax ka qaban doono baahida dhanka dadka maaragtay uu ku dhaco caabuqa covid nneteen waxaa kale oo iyaduna meesha ku jirta in hadda ka hor loo dooni jiray oksijiinta ilaa iyo adsabaaba taa oo mararka qaarkood saf la geli jiray mararka qaarkood safarku la gelinaya laftigeedu caqabada ka iman jireen taasoo dhibaato weyn nagu haysay marka maanta waa wax ilaahay lagu xamdiyo haddii aan inagu samaysanayno difaaca ugu ballaaran ama ugu wanaagsani waa ka hortagga marka waxaan shacabka kula dardaaramaynaa in awaamiirta bahda caafimaadku ay soo jeediso sideeda ay u dhaqangeliyaan oo ay ugu horrayso inay xidhaan maaskiga ama afxidhka inay xidhaan taasoo goldolooyin badan ay ka jiraan bulshadeennu inay ku baraarugto oo ay ka hortagga xoogga saarto ayaan kula dardaarmaya anoo uga faa'iidaysanaya fursadda halkan hadda aan joogno dhankiisa wasiirka xafiiska caafimaadka dowladdeegaanka soomaalida doctor yuusuf maxamed cali oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in xaruntani cusub ee oksijiinta ay noqon doonto mid daboosha baahida dhanka oksijiinta ee ka jirtay deegaanka maanta warshadan aan dah furayno waa mid bariga etoobiya tii ugu horraysay ay ahayd laakiin sidaanu ogsoonnahayba deegaankeennu aad buu u ballaadhan yahay min ayshaca ilaa mooyaale baaxadda aydal halkan inaan laga kaafayn karin baahida ay hosbitaallada iyo xaramuhu ay leeyihiin laakiin tan maanta aan ku guulaysanay farxad weyn inoo tahay ayna tusaysana ka dowlad ahaan haamiyadda la saaray sektorka caafimaadka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
sanadihii ugu dambeeyey waxaa dalka turkiga kusoo badanayay dad soomaaliyeed oo qaarkood xanuunada ay qabaan aan waxba looga qaban karin gudaha soomaaliya deeqa maxamed maxamuud waa hooyo soomaaliyeed oo dhowaan u timid magaalada istanbul inay hesho qaliin dhanka wadnaha ah wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli ayay uga warantay xaaladeeda caafimaad waxaan u imaaday caafimaad waxaan ka imaaday soomaaliya muqdisho marka meeshaana imaaday daktaraa imaaday daktarka wuxuu dhahay ciidida qaaduleelo dheecaan oo beertareena ah saas ugu dhaha waayahay marka wadnaha wey xanuunkaaga sooma haa wadnaha ay xanuunaayo marka qaliinkiisna uma sahlan oo dhahay waa ka baqaya
waxaad ii sheegtay in isbitaalka digfair ay markii hore isku dayeen inay qaliin ay kugu sameeyaan kadibna ay kuu sheegeen inaanay waxba ka qaban karin xaaladaada oo halkan ay kuu soo direen marka suu yahay hadda xaaladaada markaad dhakhaatiirta la kulantay maxay kuu sheegeen wallaahi dakaatirka waxay dhaheen xididada dhacaan ay beertareenayaan annagana waxaa waa qalitaanka waa ka cabsanaynaa kuwaas xaggan waxay dhaheen oo soomaaliya ma qali karno waxaa aadaa turki ambihintiitii kuroon ana marka turkiya anfiisadeeda helaan soo aaden
waayahay marka xanuunkan goormuu kugu bilowday ma adigoo yar mise maro dhaweyd xiliyada yaraa xatee wadnaha way xanuun jir laakiin waxba umajin jirin marka dambaa xanuunsaday waan lugahan ka bararay wejigan ka bararay sidaasaan daktarka u aaday kuwaan waxay dhaheen mar hore inaad daktar la kulantay aheyd ad intaa yara toban jir kaaga intaa aheyd waa ku dhalatay
gartay marka ma dhakhtarun baad hadda la kulantay saaad ii sheegtay dhakhaatiir kale inaad la kulantay ma rajeynaysaa oo aad mar kale isku daydo haddii wax laga qaban kara xaaladaada dhinaca caafimaad darada ah
waa rajeynaa insha allah laakiin ani wuxuu dhahay hadda aniga kaa ka weyna meeshaan waxba qofka dhakhaatiirtan waxba kama qabo karaan isbitaal seefaan nahay ma u maleehayo oo dhahay inaan had wax qabo karno marka saas waa
maxaa kaloo ku qorshaysan hadda turkigaad joogtaa arrimo caafimaada u timid waxaad ii sheegtay in haddana caafimaadkii halkan ay dhakhaatiirtu kuu sheegeen inaan waxba laga qaban karin maxaa hadda kuu qorshaysana soomaaliyaad ku laabanaysaa mise dhakhaatiir kalead doonaysaa inaad ka wareysato haddii arrintaada ay wax ka qaban karaan hadda wiil oo isbitaalka aan isku baranay oo meeshaan joogo askii naftarkiisa xanuun u imaaday wuxuu dhahay ani naftarkeyga meeshaan waxyaaba badan qaarna waa laga qabtay qaarna leema qaban waxaan raadina oo dhaleeman oo hadda jarmal saan daktar fiican oo dakhaatiir jarmal aan ula xiriiro annaga sidaa xoogaa isdhamaa jarmal u raadsataa marka hadda waxaad dooneysaa inaad haddana raadiso jarmalka inaad caafimaad u raadsato haa insha allah saasaan rabaa
ilaahay ha ku caafiyo aamiin yaa rabbi
taasi waxay ahayd deeqa maxamed maxamuud oo arrimo caafimaad u joogta dalka turkiga waxay u warramaysay waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli
waxaa maalintii labaad xayiran gaadiidka xamuulka ee isaga goosha magaalada boosaaso iyo gobollada kale ee soomaaliya kadib roobabkii dhowaantan da-ayay oo waxyeelo gaarsiiyey buundo muhiima oo ku taala deegaanka lagu magacaabo qiyaas same oo qiyaastii boqol iyo lixdan kilomitir u jirta magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay buundada qayaadsame oo qiyaastii magaalada boosaaso u jirta boqol iyo lixdan kiilomitir waxaa jilciyey daadad ka dhashay roobab mihigaan ah oo ka da-ay deegaamada puntland waxaana hakad galay gaadiidkii isaga gooshi jiray gobollada soomaaliya iyo magaalada boosaaso injineer haashin maxamed axmed oo dhinaca wadooyinka kala shaqeeya maamulka puntland ayaa sharaxaya dhaawaca soo gaaray buundada qayaadsame aan taagannahay waxaa la yidhaahdaa qayaadsame qayaadsame sida loo yaqaano saddex buundo ayay leedahay tii koowaad oo tuulada agteed ahayd tan waa tii saddexaad buundadan hadda jubxa gaareen dherarkeedu waxaa weeye ballaceedu waa siddeed mitir dherarkeeduna waa konton mitir konton mitir oo dherarah siddeed mitir oo ballaca shan meelood biyu maraan baa loogu talagalay meesha saddexaad ayaa dhibku ku dhacay iyo meesha ku xigta macnaha meesha labaad iyo meesha saddexaad sababta dhibka keenana waxa weeyaan meeshan way degi jidha had iyo jeer mudday socotay waxaa hoos u degay foundeshonkii hayey culayska hoos buu u degay marka waxaan ku talinaya dadweynaha inay baabuurta markay marinaysa waliba baabuurta aadka waaweyn buundooyinkan degay waa inay isbiirka aad u yeereeyaan tan kilomitir kilomitir ugu badnaa inay ku maraan markay ka gudbaan bay caad u socon karaan injineer haashin ayaa sheegay in iminka ay gacanta ku hayaan waddo macmil ah oo ay isticmaali doonaan gaadiidka xamuulka iyo kuwa dadweynaha waxaa la sameeyey waddo yar oo baabuurta yaryarka ah iyo xaasaska iyo dumarada iyo lankursarada ilaa iyo dhaynaha ay ka gudbi karaan ilaa iyo saakay aroortii baa la sameeyey hadda waxaa lagu guda jiraa tii weyneyd oo baabuurtii oo dhan waaweynaan ay mari lahayd dherarka waddadan aan lixinayno waxaan ku qiyaasnay ilaa iyo shan boqol oo mitir laga bilaabo meesha hadda taagannahay ilaa iyo meesha kaleto laga bixi doono waxaanu ku dadaalaynaa haddii ilaahay xaggiisa roobna wuu daaya waxaan ku dadaalaynaa inaan caawa midnight waddadaasu ay furanto oo baabuurta badankooda ay gudbaan haddii alla yidhaahdo mid ka mid a dadka socotada ah ee ku xayiran buundada qayaadsame ayaa ka warramaya xaaladdiisa bacdal afur ayaan soo istaagay anigu hal gaadhi baa iga soo horreeyey haddii ayba ku samagolyahay waddadiina waa xidhantay sidii bayna u go'an tahay ilaa iyo iminka dowladda noo timi saaka markii waagu baryey gacan xoog le bay siisay baabuurtii yaryareed waxay u bannaysay meel waddaa oo marto gaadiidka xamuulkaha laakiin weli waa taagan yahay isaga wadda lagu hadlayn lagu aamino looma bannayn hawshidan waa lagu jira ilaa iyo iminka waddadan laamiga ah ee isku xirta boosaaso iyo garowe ayaa waxaa la isticmaalayay in ka badan soddon sannadood waxaana jira dhaawacyo soo gaaray waddadaas oo ay sababeen daadad ka soo fatahmay roobab mihigaan ah oo ka da-ay gobollada puntland qaar ka mid ah faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
habeen wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegaystayaal mar kale wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada warshadaha horey ugu maray ee ku bahoobay kooxda g ama g ayaa toddobaadkan ku kulmaya magaalada london iyadoo ajandaha miiska u saarana ay ka mid tahay isbedelka cimilada iyo arrimaha ku saabsan ruushka iyo shiinaha wariyaha v o eda henry richwell ayaa warbixintan kasoo diray magaalada london waxaa noo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan shirkan oo ah is-arag toos ah markii ugu horreysay muddo laba sano ah ayay wasiirada arrimaha dibadda ee g toddoba waxa ay ahaayeen kuwo kala fog markii kulankoodu uu talaadadii ka furmay magaalada london ajendayaal badan ayaa loogu tala galay shirkan oo soconaya muddo laba cisho ah waxaana ku jira xiriirka g toddoba ee ruushka oo laga saaray xubinnimada kooxda kadib markii ay xoog kula wareegtay gobolka krimiya sannadkii labada kun iyo afariyo tobankii wasiirada g toddoba ayaa cambaareeyey ciidamada dhowaan ay moscow dhoobtay xadka ukraine waana kan xoghayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken
haddii ruushku uu doorto inuu u dhaqmo si taxadir la'aana ama xukumo quunin waan ka jawaabi doonnaa laakiin ma doonayno in aan xaaladda ka sii darno waxaana doorbidi lahayn in aan yeelano xiriir xasiloon oo saadaan leh
shiinaha ayaa ka mid ahayd ajandaha ugu muhiimsan ee shirka waana kan mar kale xoghaya blinken
ujeedadeenu ma aha inaan isku dayno inaan xakamayno ama aan hoos u dhigno shiinaha waxaan isku dayno inaan samayno waa ilaalinta nidaamka caalamiga ee ku salaysan xeerarka
warbaahinta dowladda shiinaha ayaa talaadadii ku eedeysay maraykanka sida ay hadalka u tiri inuu si ulakac ah u buunbuuninayo waxa loogu yeero khatarta shiinaha ji toddoba ayaa ilaalinaya mabaadi'da lagu aas-aasay sannadkii kun sagaal boqol shan iyo toddobaatanki sida uu sheegayo falanqeeye john kirton
in la ilaaliyo xubnaha ururka la hormariyo dunida iyo qiyamka dimuqraadiyadda furan iyo xorriyadda qofka waxa ay khatar u arkeen isballaarinta ruushka ee kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii waxaana weli khatar ay u arkaan ruushka maanta laakiin sidoo kale shiinaha iyo maamulada kale ee kalitaliska ah
ingiriiska ayaa sidoo kale shirkan ku casuumay wasiirada arrimaha dibadda ee australia indiya koonfur afrika iyo koonfur kuriya taasi oo muujinaysa danaynta london ee gobolka indo-bacific waana kan mar kale kirton oo sharxaya
marka waxaan aragnaa waa dhalashada qoys ballaaran oo dimuqraadi ah haddii ay diyaar u yihiin in magacyada dalalkooda meel kula qoraan toddoba dal oo dimuqraadi ah waa ji toddoba lafteeda taasi waxa ay noqonaysaa tilmaam aada u xoog badan
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka xubnaha ka ah ji toddoba ayaa sidoo kale ka wada hadlay jawaab celin wada jir ah oo ka dhana afgembigii militari ee miyamar iyo rabshadaha xukumu quninta ah ee looga soo horjeedo kuwa u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda waxay sidoo kale ka hadleen kabixitaanka maraykanka iyo ciidamada isbahaysiga neto ee dalka afghanistan oo bilaabatay bishan mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo noo soo jeedinaya warbixintaasi uu london nooga soo diray wariyaha v o eda henry richwell
war laga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex qof ay ku geeriyoodeen qof kalena uu ku dhaawacmay qarax miino oo lala eegtay gaari nuuca loo yaqaan lan cruiser oo marayay degmada kaxda ugu yaraan saddex qof ayaa ku geeriyootay qof kale oo dumar ahna waa uu ku dhaawacmay qarax miino oo lala eegtay gaari nuuca loo yaqaana saarif oo marayay degmada kaxda ee duleedka magaalada muqdisho sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiil dhanka amniga iyo dad goobjoogayaal ah dad goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in qaraxa oo ahaa mid lagu aasay wadada dhinaceeda uu gaarigu haleelay isagoo marayay waaxda koowaad ee degmada kaxda islamarkaana dadka geeriyooday iyo haweeneyda dhaawaca ahba ay dhammaantood saarnaayeen gaariga mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo ilaa iyo hadda laga bixiyey qaraxa iyo dadka ku geeriyooday hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmada kaxda ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay kuwaas oo baaritaano ka sameeyey nawaaxiga jidadka iyo meesha qaraxa uu ka dhacay seenab abubakar maxamed v o a muqdisho wariyaha v o a zaynab abukar ayaa faahfaahintan noogu soo dirtay muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington haatana dhegaystayaal annagoo idila ramadaan kariim meel kastoo aad joogtaan nala dhegaysta qasiidadan
مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين نبي الله نحارستك لقنول يوم نبي الله nabigii allow naxariistakii lagu noolyo nabigii allow naxariistakii lagu noolyo laa ilaaha ila allah maaliku lxaqu lmubiin muxamed rasuulullah saabiqu lwacdu lamiin laa ilaaha ila allah مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين مسلقي ربو نسي بدني على نوحو مسلقي ربو نسي بدني على نوحو نسقي ربو نسي بدني على نحرو نسقي ربو نسي بدني على نحرو لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين دوني دين حوس لا نسقى سنين كنور يوم دوني دين حوس نحوس لا نسقى سنين كنور يوم يا رسول الله ينادي النحوس لا نسقى سنين كنور يوم ينادي النحوس نحوس لا نسقى سنين كنور يوم يا رسول الله لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين ملكي دوني شدو نول هدما يكون حسكا ملكي دوني شدو نول هدما يكون حسكا
halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a qeybaha dambe ee idaacadeenna waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore isu kusoo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda toddobada daliiqaniga ku ah dimuqraadiyadda ayaa dareenkooda ku jeediyey ahmiyadda weyn ee dunida u hayso tallaalka xanuunka koronafirus isbeddelka cimilada iyo weliba waxbarashada gabdhaha xilli ay arbacadan maanta magaalada london ku leeyihiin wadaxaajoodyo dalka britain oo ah waddanka martigelinaya wadaxaajoodyadan heerka wasiira ayaa xogeeya arrimaha dibadda maraykanka antony blinken uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain boris johnson oo xafiiskiisii uu hoosta ka xariiqay muhiimadda in dunidu ay hesho tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban salaasadii shalay ayaa kulamada ay yeesheen kooxdani ay diiradda ku saareen dalka shiinaha xubno ka socda dowladaha xubnaha ka ah ururka ganacsiga adduunka ayaa soo gebagabaynaya laba maalmood oo wadaxaajoodyo ah oo ay ku lahaayeen magaalada jineefa iyagoo arbacada maantana diiradda saaray dhaafitaanka xuquuqda lahaanshiyaha tallaalka cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban safiirra ka socda boqol iyo afar iyo lixdanka dowladood ee xubnaha ka ah ururkan oo magaciisa loo soo gaabiyo w t o ayaa ka doodaya soo jeedina markii ugu horraysay ay soo gudbiyeen dalalka koonfur afrika iyo indiya bishii oktoobar oo ahayd in si ku meel gaad ah loo qaado xuquuqda ay leeyihiin shirkadaha daawooyinka soo saara ama oo farsameeya tallaalka hase yeeshee shirkadaha sameeya daawooyinka ayaa ku dooday haddii xuquuqdaasi la qaado ay dhaawici karto hal abuurka amaba curinta mustaqbalka islamarkaana ay horseedi doonto in aanan si degdega loo soo saarin tallaalka xanuunka koronafirus tobanaan qof oo ka shaqeeya bulshada rayidka iyo madax hore ay ka mid yihiin ra-iisul wasaarihii hore dalka britain gordon brown iyo hogaamiyihii hore sofiyeetka mikhail garbajof ayaa ku booriyey madaxweynaha maraykanka joe biden inuu taageero qorshahan meesha lagaga saarayo xuquuqdan halka in ka badan boqol xubnood oo ka mid ah aqalka wakiilada ee uu dimuqraadigu hogaamiyo ay saxeexeen warqada u direen madaxweyne biden taasi oo ay ku boorinayaan inuu taageero soo jeedinta biden ayaa sheegay in aanu wax go'aana ka gaadhin arrintan hase yeeshee waxaa soo jeedintan ay tahay in ay isla gartaan boqol iyo afar iyo lixdanka dowladood ee xubnaha ka ah ururkan w t o bakistan ayaa sheegtay in maleeshiya arbacadan maanta ka soo weerartay xadka afghanistan ay dileen ugu yaraan afar ka mid ah askarta sida milatariga u tababaran islamarkaana ay dhaawaceen lix kale milatariga ayaa sheegay in ciidamadani ay u socdeen inay tagaan xayndaaba ku yaala xadka gaar ahaan koonfurta suhoob oo ka tirsan gobolka baluchistan markii ay jidgooyada ku sameeyeen islamarkaana ay rasaasta ooda kaga qaadeen waxay ugu yeedheen argagixiso dhinaca afghanistan ka timi milatarigu ma aanu bixin faahfaahin intaasi dheer sidoo kalena ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka maleeshiya ayaa hadda ka hor soo weerartay koox dhismo ka shaqaynaysay tan iyo markii bakistaan ay bilowday bartamihii sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban inay xayndaab ku xidho laba kun iyo lix boqol oo kilomitir oo ah qayb weyn oo ka mid ah xadka ay la wadaagaan dalka afghanistan ugu dambayntiina madaxweynaha israa'el ee reven revlin ayaa sheegay inuu xisbiyada ku jira aqalka kiniisadka loo yaqaano arbacada maanta uu kala xidhiidri doono hannaankii loo soo dhisi lahaa xukuumad xilli wakhtigu uu dhacayo muddo siddeed iyo labaatan maalmood a islamarkaana ra-iisul wasaare benjamin netanyahu uu awoodi waayey inuu isbahaysi sameeyo guuldarrada netanyahu ayaa hannaankan u gacan gelisay revlin oo la filayay inuu maalmaha soo socda mid ka mid a kuwa ka soo horjeeda netanyahu uu siiyo fursada inuu ku soo dhiso xukuumad waxaana xubnaha baritanka ugu jira ka mid a yarid labid oo xisbigiisa dhexdhexaadka ah uu ku soo xigay doorashooyinkii bishii march dhacay xisbiga netanyahu ee garabka midiga loo yaqaana likuud iyo weliba naftali benet oo madax u ah kooxdiimeed kooban islamarkaana ah xisbiga waddaniga ee loo yaqaano yamiina dhegaystayaal warkii duniduna waa naga intaas
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington dhegeystayaal markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste
soomaaliya afartii sane ee ugu dambeysay dhalinta oo bulshada ka ah boqolkiiba shan iyo toddobaatan ayaa kaalin la taaban kara ku lahaa arrimaha siyaasadda ee dalka iyagoo xilal muuqdana ka qabtay hay-adaha kala duwan ee dowladda haddaba dhalinta waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh door caynkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya bashiir xuseen bashiir gadoon iyo doctor faarax cabdikariin xirsi labaduba waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya bashiir gadoon ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegaystayaasha v o a xasan kaafin adiga iyo bahda v o a waa idinkaga mahad celeynaa dooda aad nagu casuumteen markaa u gudagalo su-aasha ay weydiisay waxaana qabaa aniga in dhallinyarada caqabado badan ay ku horgudban yihiin in ay guul wax ku oola ka soo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca caqabado badan ayaa jira dhallinyaradu waxay lamid yihiin dad ritila dabroo kale lamid yihiin gacmihii ka xirxiran yihiin waxawaaye codkooda lama maqlo fagaarayaasha lagu falanqeeyo go-aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan marka dhallinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaanaa heybad u leh oo nambarka ugu badan ummadda soomaaliyeed waaye dhinac kalena marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal aan golayaasha arrimaha masiiriga ee soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa taasaa marka waxay keentaa inay dhallinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan waxay keentaa inay mataqaanaa arrimo qaranka iyo ummadda soomaaliyeed halis gelinaya ay ku dhaqaaqaan waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii ka soo baxay ay shaqala-aan ay meelaha fadhi kudurarka iska fadhiyaan ay madaxa haystaan oo ay leeyihiin dalkii ay quuska taagan yihiin ayay keentaa marka runtii dhallinyarada caqabado badana ku gudban dhan kasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda doorashada ayada ruuxeeda midda ay dhallinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo midda aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba tusaale dhallinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda mataqaanaa jaamacadihii iyo iskuuladii iyo ka soo baxay marka dhaqaale ma haystaan doorashadu marka ay tahay doorasho dadban waxaan ognahay oo aan horena usoo aragnay in niman ninkuu ka jeeb weyn yahay niman ninkuu ka sii xagga trag waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadihii isbabedelayay nin walba doorka kusoo lahaa saamayntii uu soo sameeyey xiriiradii haddii ay noqoto dadka local domestic peopleka ah dadka gudaha ku nool ee siyaasadda saamaynta ku leh xiriirkii uu la soo sameeyey iyo aqoonta ay yaqaanaan iyo xitaa dadka saamaynta nagu lehay dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay marka aad fiiriso dhallinyaradu dhaqaalena ma haystaan xiriiryo kalena ma laha marka aad ayay u yartahay doorashadu haddayba tahay doorasho dadban inay dhallinyaradu kaalin muuqata ka qaataan
hay-adictor faarax bismillahi raxmaan raxiim xasan kaafi qoyse aad iyo aad umaaqsan tahay dhegaystayaal sharafta la soo kale waa salaamaya runtii dhallinyaradu xaq dastuuriya ayay leeyihiin oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo saas daraaddeed dastuurku wuxuu siiyey door muhiima oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasta oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maaragtay si xorriya uga qayb qaadan karaan weliba haddaad fiirso dastuurku da-da dhallinyaradu ay ka qaybgeli karaan ama dadku ka qaybgeli karaan xubinimada baarlamaanka aad ayay u hooseysaa oo maaragtay u saamaxaysa qof kastoo dhallinyaro ah oo hami siyaasadeed leh inuu geli karo marka taa marka waxay ku xiran tahay horta danaynta uu qofka dhallinyarada dhinaca uu danaynayo dhinac waxaa jira danaynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maarata u diyaarsan muahalaadkii ama qualificationskii loo baahnaa leh waxaa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasadda rabin inay soo galaan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid maarata wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan marka saa daraaddeed ayay dhallinyaradu ay u yihiin maaratay arrin lafdhabara midda kale dadka aan dhallinyarada ahayn lama oran kara dad midaysan weeye oo kasoo horjeeda dhallinyaradu inay wax noqoto qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa dhallinyaradu dadkaas la mid yihiin cid si gaar ugu tashatay dhallinyarada inay siyaasadda ka hor istaagto ma jiraan waxaa kugu daliila maaragtay waaqaca hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhallinyaro fara badan aada ugu jiraan oo mutacalimiin ah oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobolada kala duwan ee waddanka kasoo shaqeeyey sidoo kale mamaalgoleedyada golayaashooda wasiirada iyo maaragtay xildhibaanadu ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir kale hadirtaan ama maaragtay gobolada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay dhallinyaradu waxa wey doorkooda door la inkiri kara ma ahan waxay kaloo ku xiran tahay inay awoodooda iyo maaragtay quwadooda aaminaan runtiina waayaha daba dhallinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tilaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay samayn karaan bashiir waxaad sheegtay in dhallinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ku horgudban xasan kaafi waa mahadsan tahay runtii waxaan rabaa inaan aanan iska indhatirin xaqiiqada jirta dhallinyarada soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jiraan wasiirada waa ku jiraan xildhibaanada waa noqon karaan sidaa darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhallinyarada ah manaa dadoodu weli ku jira dadii dhallinyarada isuma arkaan in ay qaybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tegin isku xirnaan dhallinyaro iyo midnimo ay dhallinyaradu la yimaadeen kuma tegin wuxuu ku tegey siyaasiyiintii arinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda ayagoona danahooda ilaaliya marka anu waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhallinyarada caqabadaha haysta dad arintaas aawadeed siyaasada ugu haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiima oo ay dhallinyarada baahiyooda wax uga qaban karaan markay helaan dhallinyaradii kusoo laabaya wadatashi la yeelanaya su-aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhegaysaa ma haysanaa waa maya taasna in la helo caqabado badana hortaagan tusaale dhallinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursigii waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii kii soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda milyan dolar ku hela kursiga oo milyan dolar uga baxay marka nin dhallinyaraa oo hadda waxaa laga yaabaa dhallinyarada ragga ugu firfircoon inay laba sano saddex sano afar sano shaqaynayaan oo ay saddex sano ka hor jaamacaddii soo dhammeeyeen hadda tusaale sharciga siyaasadda dhallinyarada qaranka la yidhaahdo oo wasaaradda dhallinyarada ay gudbisay waxaa ku qornaayoo kale in dhallinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhallinyaradu leeyihiin oo dowladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhallinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah golo ay ku wada midaysan yihiin ayaa la raba in la dhiso lama dhisin dhallinyaradii golo ay ku midaysan yihiin ma lahan marka aad imaano dhinaca kale dowlad goboleedyada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxaa shiray madaxda dowladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeela laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta ayadoo xitaa laleeyahay ergada wax dooran doonta waaya dadka la dooran doona maaha ergada wax doora doonta waa in dhallinyaradu intaas xitaa ku yeeshaan doctor faarax waad maqlaysaa qaabka uu bashiir dooda u dhigay adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka waan sabaynayaa dhallinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota laakiin intaana sabayn kahor waxaan rabaa inaan isla fahanno waa maxay dhallinyaro qofka dhallinyarada ah waa qof intee la eg da ahaan sida caalamiyan laisla fahansan yahay waxaa dhallinyaro loo yaqaanaa qofka da-da afartan ka hooseeya waxaan ogsoonaya daas qof intuu gaaraya inuu khibrad badan iyo aqoon badan ee labada uu kasban karo waxaan kaloo ayana aan ku sabaynaya inay jirto dhallinyarada waagi hore hamigoodu niyajab ayaa ku jiri jiray oo waxay ku dadaali jireen ku fikri jireen wadanku inuusan maarata mustaqbal lahayn in wadanka laga tahribo in qurbaha la aado laakiin sanadii u dambeeya fikraas meesha waa ka baxay dhallinyarada waxay fahmeen wadankooda meel u dhaanta inaysan jirin arrintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxaas tahay runtii uma arka challenge weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maaratay ku bedasha ra'yigooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqaca oo qofkan dhallinyarada aqoon-yahanka ah inuu dowladda siay u shaqaynayso iyo shaqada looga baahan yahay inuu fahmi karo taas oo ah in maaratay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay kulug yeeshaan oo kasoo dhex muuqdaan ayagoo aan horey u aragnay in aad uga muuqdeen ayaa firfircoonida laga arkay xildhibaanada dhallinyarada ahaa iyo wasiirada dhallinyarada ahaa iyo guddoomiyayaashii kulli waxay sii dhiirigelinaysaa in int in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan waana kuu sheegay waxaa yidhi dastuuriyan iyo maaratay siyaasiyan iyo qaanuyan wax caqabada horyaalla ma jiro wixii kaloo laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu inay niyo jabsan yihin oo isleeyihiin door kama geli kartaan siyaasadda iyo doorashooyinka taasna hadda meesha waa ka baxday marka waxaa yani aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maaragtay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashadana ay kaga qayb geli karaan waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maaragtay taayarka wada ama maaragtay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaabadoo kale iyo qoraalada oo dadka lagu tawjiihiyo taasna dadka u badan oo sameeya inay yihiin dad dhalinyaro ah marka dhallinyaradu waa si quwadooda u dareemaan waxaan kaloo ku adkaynaya inaysan jirin quwad midaysan oo dadka da-da weyna oo kasoo horjeeda dhallinyarada oo ku heshiisay dhallinyarada in la fashiliyo bas ay u baahan yihiin qofkan inuu tilaabada qaado hadduu tilaabadii qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinayaan waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo bashiir xalka waxaan rabaa inaan qodob yar ka hormarsado walaalkay wuxuu aad u abuuraa rajo rajo annaga dhanaa soo dhaweynayna dhallinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecel lahaa laakiin hadda ma jiraan sidee lagu abuuri karaa sidee dhallinyaradu ay guulo wax ku ool ah waxtar u leh mustaqbalkooda intaasoo koraydana ay ugu canqaban karaan ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican usii gaari karaan su-aashaasaa u baahan inaan isweydiino waxay nooga baahan tahay arrintaasi in dhallinyaradu hadda ay bilaabaan siyaasiyiinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambayno waxay bilaabaan ololo siyaasadeed waxay sameeyaan mataqaanaa si fiicanay mataqaanaa isu maalgeliyaan si fiicanay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaanaa bulshada ayay fariimo u diraan dhallinyarada waxaan u baahnahay marka arrimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada afartii sano maray dhacdahay marka loo dareerayo kale waa in dhallinyaradu iyaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan waa in dhallinyaradu intay isu yimaadaan kuwa gobolada jira iyo kuwa caasimada jooga intay isku yimaadaan ay dhallinyaradu danta doorashada ay kaleeyihiin iyo danaha uga xiran iyo haddii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ay istusaan war murtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasada kusoo baxaanna ay ayagu garba u noqdaan oo ay dhiirigeliyaan oo ay dhaqaale hadday hayaan dhaqaale ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan hay-adii toor faarax dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa xalku wuxuu yahay dhallinyarada horta waxaa loo baahan yahay inay ham yeeshaan oo u arkaan in maaratay waddanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan walaakiin waxaan ku khilaafsanahay dhallinyaradu inay midoobaan xoogaa midowgu waa yaro adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro maxaa yeele waddanku waa weyn yahay waa ballaaran yahay waana kala fog yihiin magaalooyinkii haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada marka midda ugu habboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qaban qaabinayo dhallinyarada joogta markaas halkaas degaan oo isgaari kara inay maaragtay ay isku carabti noqdaan waxaa kaloo ku dhiirigelinayaa qof kasta oo dhallinyaro ah inuu hami siyaasadeed la amro inuu sharaxo inuu dhallinyarada si toosa uga codsado oo la hadlo oo yidhahdo waxaan u baahnahay taageeradiina ha noqoto taagero farsamo oo inay maarata xayisiiniya u sameeyaan waxyaan loo baahnaa ha noqoto taagero dhaqaale iyo ha noqoto taagero codbixin iyo maaragtay u codayn marka saas daraaddeed ayaa loo baahan yahay inay dhallinyaradu si xigmadaysan ay u socdaan qofkii aan u arkin inuu siyaasadda asagu uusan door ka ciyaari karin waa inuu waa inuu ciyaaraa door taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen bashiir gadoon iyo doctor faarax cabdikariin xirsi tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsanid xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii haweenka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska qalalaasyii siyaasadeed ee hubaysnaa ee dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ku barakacay qoysas badan oo danyar ahaa kuwaas oo ay noloshooda ku xirnayd hadba waxay maalintaasi shaqaystaan qoysaskaasi oo ay ka mid yihiin hooyooyinka wadooyinka hareerahooda ku ganacsada si ay u soo saaraan biilka qoysaskooda haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaanu kusoo qaadanaynaa sida haweenka muruqmaalka ah ay u saameysay qalalaasihii ka dhacay magaalada muqdisho waxaa barnaamijka marti igu ah guddoomiyaha haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo axmed gabaleh oo aan arrimahaasi ka waraystay batuulo kusoo dhawow marka ugu horeysa barnaamijka aad iyo aad ayaad umahadsan tahay caasha iid runtii soomaaliya awal waxaa ku badnaa ee dumarka saboolka ah ee ay noloshooda ku xiran tahay inay u dhaqdhaqaaqaan dumarku oo hooyooyinku u kacaan saasayna maaragtay dalka ku joogeen oo ay ku noolaayeen oo caruurta ku korinayeen iyaga oo dariiqa la fadhiisanayo shaaha wax yaroo gaas ah wax yaroo qudaar ah wax yaroo dar iyo maaragtay maacuun yar ah wax yaroo nolosha ay ku berberayaan maalintaas wixii ay soo shaqeeyeen oo dan waxaa laga yaabaa inay dareeri karayso hal mar ay ilmaha wax u kariyaan ama ha noqoto casho ama ha noqoto qado arrintaas oo awalba culays ahayd oo ay dhibaata ku jirtay dhinaca dhaqaalaha iyo caafimaadka dalkeenana hadda ay abaaro gobolada qaarkood ay aada u saameeyeen cudurkan covid nineteen oo dalka oo dhan uu saameeyey dhaqaale xumo baahsan ay jirtay ayaa runtii dhaqdhaqaaqii maaragtay ka bilowday caasimada ee dhinaca hubka in laysu adeegsado ahaa ay ku abuurtay ayaa fara badan hooyooyinka soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee u adeega ama u kadaama caruurteeda dabadeedna waxaa dhacday runtii in barakac cusub oo maaragtay dadkii isdarso iyo cabsi iyo welwel fara badan taana ay keentay ilaa dumar iyo isugu jirta dad kale oo maasi ah inay dalkii ama meesha ay deganaayeen ay ka baxaan saameyn weyn bay marka ku samaysay haweenka masaakiinta ah ee saboolka ah ee u gargaara caruurtooda ee maalintii oo dhan laga yaabo inay suuqa waxbuu uga soo saari jireen oo maalinla ah taana ay hadda ay u suuragal noqon weyday waayo cabsida dagaalka waayo maalintii isku dhac uu bilowday oo dagaal hubaysan uu ka bilowday caasimadda ilaa maanta waa la anfurugsan yahay oo cid degenimada jirto oo qofwalba qalbiga wuxuu ku hayaa maxaa dhici doona mid sano waa tahay batule aad baad umahadsan tahay mar kale waxaan rabaa marka markaad fiiriso marka khilaafyada hubaysan ay dhacaan sida kii hadda ugu dambeeyey magaalada muqdisho ka dhacay oo aad aada u faahfaahisay hooyooyinka garabraratada ah inta badan iyaga qoysaskooda u xamaala ganacsiyo yaryar oo kala duwan ay ku jiraan tii shaah karisa tii maqaayad shidata siyaabo kala duwan ay qoysaska ugu adeegaan magaalada muqdishona waxaa la sheegayaa in meeshii lamaraba ay jidgooye ay taallo wadooyinka ay kala xirxiran yihiin mararka qaar qofkiiyo meesha ku ganacsanaya in ay dhibaata ka dhacdo hadda khilaafyadii dhacay kadib qoysaska soomaalida ee garab raratada ah gaar ahaan haweenka qoysaska u xamaala xaggey hadda ka soo saartaan quudkii ay qoysaskooda siinayeen ma ma jirto ma jirto meelay ka soo saartaan oo ay maanta ay caruurtoodii ay ku badbaadin karaan ilaa maalintii khilaafkaas uu dhacay ilaa maanta intii ka dhaxaysa kadaa meelay wax ka soo saaraan meelay caruurtooda la galaan bay la-yihiin duruuf adag baa hareereysay run ahaantii aniga hadda kula hadlaayo isma lahayn hooyada soomaaliyeed culays kale iyo dhibaato kale ayaa u dhiman markaa intaan khilaafku dhicin ka hor oo waxaan aaminsanaa inay yihiin dadka ugu dhibaatada badan ee dunida jooga ee caruur korsanayo laakiin tani waxay keentay tii aan ka daysanaynay inay caano noqotay oo hadda ay dhib ku tahay hooyadii shalay u dhaqaaqaysa cunugga inay wax u maaragtay uga soo qabato suuqa oo suuqa ay fadhiisato waxa ay ka gadayso waxa ay ka soo saarto nolol ugu raadiso markii ay qaxday ee ka kacday booskeedii oo diilo colaadeed ay dhacday oo ay aragtayba in hub inta la isu qaato lagu weerari karo magaalada oo degan oo maaragtay hal mar ah indhaha loo laabay dhibaatadii iyo culayskii haystay ee ilmaha ay ka maaragtay kaga digaashanaayeen ay ka maareyn jireen ay maalintii hal mar laga yaabay inay kasoo heli jireenna taasi meesha waaba ka baxday daryeel kale iyo maaragtay macaawino kale oo ay heli karaana ma jirto runtiina xaaladda haweenka soomaaliyeed ay hadda ku sugan yihiin waa xaalad aada iyo aada uga hooseysa tii intaan khilaafku dhicin ay ku noolaayeen marka waad garan kartaa hooyo caruurteedii hoyna ula waxaysiisana ula meelay kaga gabato colaadana ula waayo ciidamadii shalay midka isku weeraray way ku jiraan magaalada way fadhiyaan magaaladay joogaan marka hooyada soomaaliyeed runtii dhibaato aada iyo aada u culus ayaa arrintaa kasoo food saartay ilaa iyo haddana meel ay ula ciibsato iyo meel ay uga cabato iyo meel ay kaga gabato mahayso marka ay dhibaatada noocan oo kalea marka ay qoysaska soomaalida qabsato gaar ahaan hooyooyinka garab raratada ah ee qoysaska u xamaala yay mas-uuliyadii ka saaran tahay amaba si kale haddaan u dhigo iyay sugayaan inay miciin u noqdaan oo dhibaatadaas markaas qabsatay ee lasoo gudboonaatay qoysaskoodii mar haddaanay shaqaysan karin caruurtii meelay la tagaan aanay haysanin iyay sugayaan markaasoo kale yaa u maqan baad is leedahay ilaahay ka soko horta ilaahay way ka sokow ilaahay baa saaqada bixiya marka ugu horeysa waa dawladda oo la yidhaahdo dumarka masaakiinta ah ee shalayna maaragtay dhibaatada badan caruurta ku furinayay maantana kaleba farahoodii ka baxday oo waxay haystaan aanay jirin oo barakaca noqday waxaan qabaa inay dawladdu maaragtay in aad ku qeybgarayso oo wadanka waa la caawinaa ayada caalamiyaha caawina dawladaha saaxiibaha caawina gabdhahaas oo bil rabadaan ku jira caruurtoodii meelay uga shaqo tagaan aan haysanin barakacay dhibaataysan kuwii hore oo barakacsanaa iyaga laftigooda ay maaragtay ku kordheen waxaan qabaa in dawladdu ay arrintaa maaragtay u istaagto oo gabdhaha loo ololeeyo oo waa gartay adinka ka haween ahaan kaalin ma ku leedihiin mar haddii dhibaatada dadka ugu horeeya ee dareemaya ku jirtaan annaga talada dalka ma hayno oo maaragtay siyaasadda iyo miiska talada waa ka maqannahay hase yeeshee intii karaankeenna ah ee dalka iyo dadka aan isleenahay wax waa u tari karaan gaar ahaan hooyooyinka iyo caruurta iyo dadka baahiyaha gaarkaa qaba oo aada iyo aada u liita inaan u doogno oo u advocate gareyno oo cod u noqonno oo u istaagno intaa unbaa maaragta hadda aan ku dhex jirnaa annagu haddaan haweenka soomaaliyeed nahay soddon sano ayaan dagaal iyo xabad iyo adfay iyo diig iyo qarax ku dhex jirnay oo caruurta nooga dhima nooga dhimatay oo raggi nooga dhintay oo nafteenii aan ku dhimanay diyaar uma nihin maanta in xabad magaalada caasimada ah ee soomaali oo dhan ay ku nooshahay xabad inta la suro dab lagu qabto la birbiriyo wix yaraayo intaa adduunkana nagula soo sabcay annaguna aan ku sabceyno ee soomaali halkii ay taagnayn haddana dib ugu noqoto maanta annagu ma doonayno waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa xabadda oo dhulka la dhigo waxaan rabnaa wiilasheeda laysku dilaayo nalaga joojiyo midnimo iyo soomaalinimo wax lagu qabsan karaa waxaan u baahannahay dalkan in nabad lagula noolaado hooyadu ay ku shaqaysan karto ilmaha mataqaanaa masaakiinta ay lagu korsan karo maatida iyo maaragtay dadka baahiyaha gaarkaa qaba ay nabad ku joogi karaan
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay sida haweenka muruqmaalka ah ay u saamaysay qalalaasihii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho waxaana barnaamijka marti igu ahayd gudoomiyaha haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo axmed gaballe inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned caashi ibraahim aadan ayaa nala socodsiinaysay xubintii haweenka iyo qoyska markana dhegaystayaal daqiiqadaha wakhtiga inooga haray mar kale aanu wada dhegaysano qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa iyo cabdixakiin maxamuud shirwa wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda toddobada daliiqaniga ku ah dimuqraadiyadda ayaa dareenkooda ku jeediyey ahmiyadda weyn ee dunida u hayso tallaalka xanuunka koronafirus isbeddelka cimilada iyo weliba waxbarashada gabdhaha xilli ay arbacadan maanta magaalada london ku leeyihiin wadaxaajoodyo dalka britain oo ah waddanka martigelinaya wadaxaajoodyadan heerka wasiira ayaa xogaya arrimaha dibadda maraykanka antony blinken uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain boris johnson oo xafiiskiisuu hoosta ka xariiqay muhiimadda in dunidu ay hesho tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban salaasadii shalay ayaa kulamada ay yeesheen kooxdani ay diiradda ku saareen dalka shiinaha xubno ka socda dowladaha xubnaha ka ah ururka ganacsiga adduunka ayaa soo gebagabaynaya laba maalmood oo wadaxaajoodyo ah oo ay ku lahaayeen magaalada jenefa iyagoo arbacada maantana diiradda saaray dhaafitaanka xuquuqda lahaanshiyaha tallaalka cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban safiirra ka socda boqol iyo afar iyo lixdanka dowladood ee xubnaha ka ah ururkan oo magaciisa loo soo gaabiyo w t o ayaa ka doodaya soo jeedina markii ugu horraysay ay soo gudbiyeen dalalka koonfur afrika iyo indiya bishii oktoobar oo ahayd in si ku meel gaad ah loo qaado xuquuqda ay leeyihiin shirkadaha daawooyinka soo saara ama oo farsameeya tallaalka hase yeeshee shirkadaha sameeya daawooyinka ayaa ku dooday haddii xuquuqdaasi la qaado ay dhaawici karto hal abuurka amaba curinta mustaqbalka islamarkaana ay horseedi doonto in aanan si degdega loo soo saarin tallaalka xanuunka koronafirus tobanaan qof oo ka shaqeeya bulshada rayidka iyo madax hore oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaarihii hore dalka britain gordon brown iyo hogaamiyihii hore sofiyeetka mikhail garbajof ayaa ku booriyey madaxweynaha maraykanka joe biden inuu taageero qorshahan meesha lagaga saarayo xuquuqdan halka in ka badan boqol xubnood oo ka mid ah aqalka wakiilada ee uu dimuqraadigu hogaamiyo ay saxeexeen warqada u direen madaxweyne baiden taasi oo ay ku boorinayaan inuu taageero soo jeedinta baiden ayaa sheegay inaanu wax go'aana ka gaadhin arrintan hase yeeshee waxaa soo jeedintan ay tahay in ay isla gartaan boqol iyo afar iyo lixdanka dowladood ee xubnaha ka ah ururkan w t o baakistaan ayaa sheegtay in maleeshiya arbacadan maanta ka soo weerartay xadka afghanistaan ay dileen ugu yaraan afar ka mid ah askarta sida milatariga u tababaran islamarkaana ay dhaawaceen lix kale milatariga ayaa sheegay in ciidamadani ay u socdeen inay tagaan xayndaaba ku yaala xadka gaar ahaan koonfurta suhoob oo ka tirsan gobolka baluchistaan markii ay jidgooyada ku sameeyeen islamarkaana ay rasaasta ooda kaga qaadeen waxay ugu yeedheen argagixiso dhinaca afghanistaan ka timi milatarigu ma aanu bixin faahfaahin intaasi dheer sidoo kalena ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka maleeshiya ayaa hadda ka hor soo weerartay koox dhismo ka shaqaynaysay tan iyo markii bakistaan ay bilowday bartamihii sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban inay xayndaab ku xidho laba kun iyo lix boqol oo kilomitir oo ah qayb weyn oo ka mid ah xadka ay la wadaagaan dalka afghanistan mahadsanid mar kale cabdixakiin maxamuud shirwa guud ahaana idaacaddeenii fiidnimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo